habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaanaysa washington
waa fiidnimo talaadaha bisha oktoobar waa kow iyo soddon sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka midderban iyo bogga v o a somaali com idaacaddeenna caawa waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah jaamac buula jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah qaxootiga soomaalida ee dhadhaab oo dhigay bannaanbax ay ku cambaaraynayaan qaraxyada muqdisho ka dhaca dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walbay caalamka joogaan waxaan la qaybsanaynaa shucuurdheenna inaan aad iyo aad agaxunnahay gawadfalladii shacibka lagu gumaaday ee ka dhacay afar iyo tobanka bisha tan magaalada muqdisho haddii aan nahay bulshada ku dhaqan xeryaha qaxootida dhadhaab waxaan tusaynaa aan caalamka tusaynaa oo soomaalida aan tusaynaa gawadkafallada loo geystay shacabka soomaaliyeed
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan qarax ka dhacay gobolka shabeellada dhexe
wararkii ugu dambeeyey ee siyaasadda kenya xubinta dooda gaaban umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida warka ka imaanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in qarax ka dhacay maanta deegaanka danida ay ku dhinteen ugu yaraan afar ka tirsan maleeshiyaadka ururka al-shabaab warar aynu helayno islaamar ahaantaas in ayna ka helayno saraakiisha dowladda iyo dadka deegaankuba waxay sheegeen qaraxaasi uu dhacay xilli la dhigaya meel u dhow buudo ku taalla deegaanka danida u dhexaysa degmooyinka balcad iyo afgooye dadka deegaanka ayaa v o a u sheegay in halka qarax uu ka dhacay ay u dhowdahay goob toddobaadkii hore uu ka dhacay qarax kale oo lala beegsaday baabuur sidii khudaar halka ay ku dhinteen lix qof oo ka ganacsada wax soo saarka beeraha ee gobolkaasi
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa maanta oo talaadaha dhaleeceeyey george babadobolos oo mar u ahaan jiray la taliya dhinaca arrimaha dibadda oo shalay la sheegay inuu aqbalay dembiyadii uu ku soo eedeeyey robert muller xer ilaaliyaha qaaska ah ee loo xilsaaray eedeymaha la xidhiidha doorashooyinkii maraykanka ee sanadkii hore dhacay sanad un ka hor ayay ahayd markii uu madaxweyne donald trump ku tilmaamay george babadobolos oo ah soddon jir ka taliyo dhinaca ganacsiga shidaalka in uu yahay nin aada u wanaagsan balse twitter uu maanta aqalka cad laga soo diray ayaa donald trump uu ku sheegay in ay shakhsiyaad u yaqaanaan ninkan dhallinyarada ah ee ay noloshiisu hooseyso oo caddeeyey inuu beenlow yahay madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in been abuurka saxaafaddu ay buunbuunisay isagoo uula jeedo warbaahinta maraykanka qarashada uu george babadolos kartay dembiyadii lagu soo eedeeyey ee horaantii bishan oktoobar iyo soo taagista sharciga la hor keenay hogaamiyihii hore ee ololihiisa doorashada paul manaford iyo ninka bowl ay ganacsi wadaaga yihiin ee rigates sida uu sheegayna waxa uu yidhi waxaa ka badbadinayo uu warbaahinta
hogaamiyaasha kuuriyada koonfureed iyo china ayaa yeelanaya wadahadallo foolkafoola oo toddobaadka soo socda dhici doona kuwaas oo la rumaysan yahay inay soo afmeerayaan xiisadda dhinaca diblomaasiyadeed ee labada dal ka dhex aloosantay markii sool ay rakibtay abka difaaca gantaallada kuwa uu maraykanku farsameeyo xafiiska madaxtooyada kuuriyada koonfureed ayaa bayaan uu maanta soo saaray ku sheegay in moon jung in iyo dhigiisa china shin jinping ay si gaar ahaaneed ugu arki doonaan shirmadxeedka iskaashiga dhaqaalaha asia pacific oo ku qabsoomi doona wadanka vietnam tobanka ilaa iyo kooiyo tobanka bisha novembar ee soo socota xiriirka ka dhexeeya quwadaha gobolka ee uu madmadow daboolay kadib markii dalka kuuriyada koonfureed uu habka difaaca gantaalada thad ee maraykanku ku rakibtay garoon hore lagu ciyaari jiray goolfka oo ku yaala magaalada sinjo ee koonfurta wadankaasi waxaanay sool sheegaysaa in habkaasi ay kaga sii gaashaamanayso weerar ay suuragal tahay inay kaga yimaadaan dariskeeda kuuriyada waqooyi hase yeeshee china ayaa ku doodaysa in nidaamkaasi uu wiiqayo ammaankeeda china ayaa xilligaasi tallaabooyin dhowr ahi oo ay kaga falcelinayso go-aanka kuuriyada koonfureed qaadatay waxaanay joojisay duulimadyadii u kici timi jiray waddankaas dalka afghanistan ayaa qof ismiidaamiyey waxa uu la egtay goob u xiran dadka u shaqeeya wadamada shisheeye ee xafiisyadooda ay ku yaalaan dalkaasi caasimada magaalada kaabuul qaraxan waxaa ku dhintay siddeed qof dad tiradaas ka badanina waa ay ku dhaawacmeen sida uu sheegay wasiirka caafimaadka ee dalkaasi horaantii bishan ayay ahayd markii nin gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey uu la galay xero ciidan oo xooga ah afghanistan oo halkaas ku dilay shan iyo toban qof in ka badanna uu ku dhaawacay sidoo kale isla toddobaadkaas ayaa masjid ay shiiciyiintu ku cibaadaysanayeen waxaa isku qarxiyey nin oo goobtaasi ku dilay konton ruux marka laga tago qaraxa xerada askarta ee uu sheegtay ururka talibaan labada kale waxaa sheegtay isis
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa v o a markanaynu gudagalno qodobada kale idaacadda fiidkan caawa aan idinkugu hayno hogaamiyaha mucaaridka kenya raila odinga ayaa gaashaanka ku dhuftay natiijada doorashada toddobaadkii hore ka dhacday waddankaasi waxaana uu ku baaqay inaan la oggolaanaynin in ay sharci ahaato odinga ayaa sheegay inay iska caabin nabadeed kala hortegi doonaan natiijada waxaana uu intaasi ku daray inaysan sharci ahayn islamarkaasina aysan nabadi jiri doonin ilaa iyo isbedello lagu sameeyo sharciyada doorashada jacfar kukaay ayaa hadalka odinga ka waraystay wariyaha v o a ee nairobi khadar maxamuud xareed waxaa laga sugayey in uu caddeeyo mowqifka isbahaysigiisa ee ku aadan natiijada doorashadii uu shalay ku guulaystay madaxweynaha talada sii hayay ee haatana guulaystay ee uhuru kenyatta doorashadii dalka ka dhacday lix iyo labaatankii bishan raila oo ka hadlayay xarunta wiper ee magaalada nairobi waxa uu sheegay inaysan ku qanacsanayn mar kale natiijada doorashada hadaladiisa marka nuxurka laga soo qaato waxay u muuqdeen in aysan ku qanacsanayn guud ahaanba natiijadii doorashada waxa uu sheegay inay dalka ka dhigayaan dibadbaxyo nabadeed oo ay uga soo horjeedaan natiijada doorashada iyo dowladda xisbiga jubilee ee madaxweyne uhuru kenyatta waxaa la filayey in sidii markii horeba dhacday inay dacwad u gudbiyaan maxkamadda sare ee dalka kenya hadalkiisa sida hadda aad sheegtay ma waxa uu kusoo koobay oo keliya in dibadbaxyo nabadeed ay qabanayaan oo keliya mise waxyaabo kalebuu sheegay muddadii uu hadalka hayay ma uusan soo hadal qaadin inay dacwad geyn doonaan maxkamadda sare ee dalka hase yeeshee waxaa xusid mudan in doorashada kadib ay qolyaha mucaaradka amaba cid kasta oo tartanka ku jirtay ay haystaan muddo hal toddobaad ah si ay markaasi cabashadooda iyo tabashadooda ay u geeyaan maxkamadda sare ee dalka kenya laakiin raila iyo asxaabtiisa weli ma aysan caddeynin warkooda ku aadan inay maxkamad tegi doonaan si ay uga ashtakoodaan amaba ay uga dacwoodaan inaysan ku qanacsaneyn natiijadii kama dambaysta ahayd ee doorashadii shalay lagu soo gabagabeeyey dalkani kenya hadalkiisa waxaad moodaa inuu aad uga qodobnaa hadaladii hore ee uu jeedin jiray ma jirtaa cid dadaal wada oo doonaysa in labada dhinac ay isku soo dhoweyso si dalka kenya uu uga badbaado rabsho ama buuq fara badan oo dhinaca siyaasadda ah oo khalqal geliya ammaanka dalkaasi dadka sida aadka ugu dhuundabeela arrimaha siyaasadda dalkani kenya iyo doorashooyinka waxay sheegayaan inay socdaan war dadaalo dheeraad ah oo beesha caalamku ay wadaan oo lagu doonayo in dalka aanan loo horseedin ama dhinacyada siyaasadda isku haya ay u horseedaan qalalaaso iyo rabshado gacanka hadal wata oo dalka ka dhaca beesha caalamkii weli way joogtaa korjoogtadii ka socotay dalka kulamo kala duwan ayay la leeyihiin labada dhinac dhinaca guulaystay iyo dhinaca kale ee tabashada qaba laakiin ma jiraan cid si rasmi ah warbaahinta u timid oo caddaystay in ay wadaan dadaallo ay ku dhexdhexaadinayaan labada dhinac waxaan filayaa in ay jiri doonaan dadaalo dheeraada oo ay dhinacyada korjoojyada caalamiga ay ka dhex wadaan kuwaas oo si hoose u soconaya balse weli aan banaanka usoo bixin raila odinga sidaad ii sheegtayba wuxuu ku baaqay dibadbaxyo nabadeed in taageerayaashiisu ay isugu soo baxaan sidee bay xukuumadda iyo bilaysku ula dhaqmi doonaan haddii sadaal laga sii bixiyey ma laga yaabaa in ay yidhaahdaan ogolaasho amaba ruksad uma haystaan dibadbaxaasi oo ay bileysku ka hortagaan sidaan la soconno waxaynu ognahay in ammaanka si aada loo adkeeyey bilihii ugu dambeeyey wasiirka arrimaha amniga iyo mas-uuliyiinta kale waxay ku taaqeen inaan la qaban karin banaanbaxyo aanan loo haysan ruksad ay dowladda bixinayso arrintaas waxay sii adkeyn kartaa in isku dhac uu ka yimaado halkaas maadaama taageerayaasha isbahaysiga naafta ay bilihii ugu dambeeyey dibadbaxyo kala duwan ay dalka hore uga dhigayeen oo ay ku dalbanayeen in wax laga bedelo mas-uuliyiintii guddiga doorashada sidoo kaleeto rabshadihii kale ee ka dhacay dhinaca galbeedka dalka ee kisumu iyo migori ee doorashada lagu didanaa marka jacfar waxaa dhici kara mar walba dibadbaxu in ay booliska iyo dadkan kale ee taageerayaasha isbahaysiga mucaaradku iska horimaad dhex maro oo ay booliskuna ku diida ku diidayaan inay ku xakameeyaan dibadbaxya waaya qadar hadda waa sidee ammaanka guud ahaan dalka gaar ahaan magaalada caasimada ah ee adigu aada joogto dadkuse maxay filayaan jacfar wixii ka dambeeyey markii si rasmi ah maalintii shalay ahayd loo shaaciyey natiijada doorashada madaxtinimada ee kenya ee uu ku guulaystay uhuru kenyatta ma jirin wax dhibaato ah amaba dibadbaxa oo ka dhacay dalka qalalaasana kama dhicin wax rabshada ah oo dheeraada oo kusoo kordhina ma lahan goobihii ay maalmihii ugu dambeeyey xiliyadii ay doorashada socdeen ee dibadbaxyadu ay ka jireen ayaa deganaa maanta si nabad ah ayay kusoo laabteen adeegyadii dhaqdhaqaaqyadii bulshada ee dalka gaar ahaana ganacsigii iyo isu socodkii waxaa xusid mudan in dalku ay uu ka bilowday imtixaanadii sana dugsiyeedka ee dalka ee k c b ga oo kaleeto dugsiga dhexe halka la filayo in kan dugsiga sarena uu bilowdo isbuucan ugu soo aadan marka guud ahaan jawigu jacfar maanta si aad ah ayuu uga duwan yahay maalmihii hore oo waxaa si caadi ah kusoo laabtay arrimihii dhaqdhaqaaqyada bulshada xafiisyadii dowladdana dabcan maanta way shaqaynayeen oo way furnaayeen aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga magaalada nairobi qadar maxamuud xareed oo uu warramayay jacfar kukaay haatanna aragtida qaar ka mid a dadweynaha soomaalida ee ku dhaqan kenya iyo sida ay u arkaan natiijada doorashadaasi iyo guusha uhura kenyatta haddii macnaha huura ku guulaysto aad ugu faraxsanahay haddii rayla qaatana aadan ugu faraxsanahay anigoo magacay cabdimaal cumar axmed aana shacabka ku nool xaafad islii doorashada dhacad waxaa u arkaa mid oo khiyaali ah waa sababtoo ah reyl uu ka aamusay uhurina wax uu dheeryaha male oo tii hore oo codkii hore camal ayuu u tirsaday oo hadna u helay marka waxay og tahay jugjugu meeshaa joog inay tahay xaalka sidooga ilaahna ha sameeyay
doorashadii shalay dhacday i think it was fair waana ku faraxsanahay ana isay uhuru ruto taanu teena wallaahi si fiicanaan u arkaa natiijadu annagu tii hore maku qanacsanayn maadaama dib lagu soo celiyey haddana dib doorasho kale u dhacday in sidii hadda ay tahay lagu qaataan qanacsannahay waana ku taageersannahay madaxweynenana waa u hambalaynaynaa magacaygu waa mustafa cabdi xasan waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku nool xaafadda islii doorashadan kenya haddaan ka hadlo aad iyo aad baan ugu faraxsannahay maxaa yeelay markii hore ay doorashada dhacay bishii sideedaad waxaa weeyaan maxkamaddaa laashay markii maxkamaddu laashayna macnaha waxaa laisku qabsaday ninkan mucaaradka ee hurkiya raylo odinga ninkaas ayaa wuxuu dhahay macnaha doorashada waa la dhacay ha lagu soo celiyo markii lagu soo celiyena mar labaad ana uu ka baxay aniga markaa adaa ugu faraxsanay maxaa yeelay dadka oo waxaanaga oo ka ganacsanaya xaafadda isli inay naga dhammaataan rabnaa oo dadkii noo imanaya wax naga gedanayey dhammaantood waxaa weeyaan dee ma imanayaan oo way cabsanayaan magacayga waxaa ladaa cali maxamed oo loo yaqaano keshow waxaan aad ugu faraxsanaha doorashada kenya oo aan aad u sugaynay sababtu waxay tahay wax badanaan maaragtay aan sugaynin doorashada kenya dhacdo ganacsigiina ku istaagay wax badan maarata shala nagu halaabay marka ganacsiga si oo dib noogu furmo oo shaqadayna sida aan shal u wadano aan ka daran u wadano ayaan u baahannahay marka doorashada kenya boqolkiiba boqol waan soo dhaweynayna intii uhuru u ridi uhuru iskale inta ay raila u ridin raila iskale kwa hivyo dadka daan fiirinan kenya waxaa waaye waa sagaal iyo toban milyan iyo shan boqol todoba milyan ridi saddex iyo toban milyan iyo shan boqol adoo raila iskale meeshan bana lisu sheegin anaga waxaa waaye raila aan taageeraysanahay sidii aan dowladda raila aan ku nahnin madaxweynaha uhuru haddaan laarina waxaan jeclaan lahayn raila inta la laariyo dowladda ay laba madaxweyne ay noqoto aniga waxaa la yidhahdaa asli honorable asli ibrahim m c f nominata jubilee maanta aad baan u faraxsanahay xisbigayga oo maanta soo noqday uhuru ruto taano teena aad baan u sugayna waanan fogeen waanan ku faraxsanahay waa magaxayga aniga wax maxamed dugow salada lidha ra'yigayga haddaan aan muujiye meeshaan doorasho cadaalad uma dhicin hose hal nin kali xaba tartan gale qafkay la taagnahay waaba ka heray isaga keligiisaaba doorashada gale asaga yaa uun haddana magaca usu saxay
qaar ka mid ah soomaalida ku dhaqan kenya oo markaasi fikradahooda ka dhibanayay guushii uhuru kenyatta la sheegay inuu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada dalka kenya halkaaad ka dhegaysanayseena waa v o a isla kenya intaynan ka bixin qaar ka mid a qaxootiga soomaalida ee ku nool xiriira qaxootiga dhadhaab ayaa maanta sameeyey bananbax ay ku xambaaraynayaan qaraxyadii dhowaan ka dhacay magaalada muqdisho waxayna ugu baaqeen hogaamiyaasha soomaalida inay la yimaadaan qorshayaal amni warbixintan waxaa inoo haya maxamed faarax shire
qaxootiga ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa waxay sheegeen inay ka xun yihiin iskuguna soo baxeen arrimaha amnidarrida ka jirta gobolka banaadir iyo weliba culayska faraha badan ee amnidarrida ee shacabka ku dhaqan gobolkaasi iminka soo food saaray boqolaalkan oo ku qaylinaya erayo ka dhan ah ururka al-shabaab ee ka dagaalama gudaha dalka soomaaliya ayaa ku sheegeen in dowladda dalka soomaaliya ay tahay mid looga baahan yahay in ay difaacda shacabka ku dhaqan gobolkaasi soo qabanqaabayaashii bannaanbaxan ayaa v o eda waxay u sheegeen in ay doonayaan inay culays ku saaraan dowladda dalka soomaaliya qaab walbay uga hortegi lahayd dhacdooyinka isxigxiga ee ka dhacaya gudaha dalka soomaaliya ayagoo sheegay inay qaxooti yihiin eheladooduna ilaa iyo iminka ay ku sugan yihiin dalka soomaaliya ayaguna halkan ay ku dhibaataysan yihiin waxaan u baahanahay maarata waddanka soomaaliya inay isgarato oo maarata dadkeedii diinteedii iyo dadkeediiba maarata intaba ay garato dhibaatada haysato waxay uga imaatay dhuunqaatay nin dhuunta kali qaadanaya ciidamada amniga qaranka dalka soomaaliya ayay ahayd fariin ay u dirayeen shacabkaasi waxayna ku qowlayeen inay u diyaargaroobaan una istaagaan qaab walba oo ay u sugi lahaayeen amniga muwaadiniinta soomaaliya ee gudaha dalka soomaaliya ku sugan farmaajon waxaan ka codsanayaa codsan oo dhiibanaya gaari walboo socdo taargadiisa iyo ninka sawirkiisa too wato qof walboo muqdisho soo gala inuu damiin ku soo galo qof walboo damiinla'aan oo soo gelin farmaajo dad walba oo fiirsanaya maadaama madaxweynaha aad qortay qof walboo ku fiirsanaya ciidanka federaalka ciidanka federaalkana waxaan ka codsanayaa qof walboo soo galaya qof aan la hubin gaari waxaan ka codsanayaa gaari walba oo magaalada soo galaya asagoo la fiirinin asagoo la baarin inuu soo galen gaari hebel waa iyo gaari hebelaa iskale wax magaalo lagu baabi'inaa waa sidaas ururka al-shabaab oo weeraro isxigxiga ka geysanaya qeybo ka tirsan magaalada muqdisho kacdoon fara badan ayaa waxa uu geliyey soomaalida ku dhaqan dalkani kenya iyo weliba dadka qaxootiga ku ah dalkani kenya oo iyo culul fara badan iyo cabsi fara badan ka qabo xaaladda ba'an ee dalka soomaaliya iminka soo food saartay dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay caalamka joogaan waxaan la qaybsanaynaa shucuudheenna inaan aad iyo aad aga xunnahay gawadfalladii shacibka lagu gumaaday ee ka dhacay afar iyo tobanka bisha tan magaalada muqdisho haddii aan nahay bulshada ku dhaqan xeryaha qaxootida dhadhaab waxaan tusaynaa aan caalamka tusaynaa oo soomaalida aan tusaynaa gawoodka fallada loo geystay shacabka soomaaliyeed ee intii ku dhimatay allah u naxariista baan leenahay marka ugu horrayso inta ku dhaawacantay ee dunida ay u soo gurmatay ee maanta nairobi daawada u jooga ee maanta istanbuul daawada u jooga in ilaahay bogsisiiyo caafimaad taamaa siiyo mudaaharaadayaashan ayaa sidoo kale waxay sheegeen in dowladda madaxweyne farmaajo looga baahan yahay inay isbeddel ku samaysa dhammaan dhaqdhaqaaqyada iyo unugyada kala duwan ee laamaha amniga maxamed faarax shire v o a garisa
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaaliya waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a idaacaddeenna fiidnima ee maanta somalilan waxaa weli ka soconaya ololaha doorashada madaxtooyada oo ay muddo laba toddobaad ka yar ka harsan tahay sidii aad idaacaddeenii shalay intii dhegaysatay aad ku maqasheenna v o eda ayaa warbixinno taxanaa oo ku eegaysa geedi socodka doorashada somalilan haddaba kusoo dhowaada qaybtii labaad ee warbixinadan oo uu magaalada hargeysa ka soo diray wariyaheenna barqad maxamuud kaariye
marka laga yimaado geediga doorasho iyo hannaanka dimuqraadiyadeeda somalilan ayaynu ka soo hadalnay qaybtii hore imtixaanahan koobiyo labaatankii bishii oktoobar ayaa guud ahaan looga dareeray magaalooyinka somalilan ololaha doorashada waxaana si rasmi ah u bilaabay iyadoo la raacayo jadwalka ay dejiyeen guddida doorashadu xisbiga mucaaradka ee cid waxaana ku xigay xisbiga taladaha iyo kulmiye isagoo xisbiga mucaaradka ee wadan uu dambeeyo marka laga eego tirsiga xiga ee ololaha xisbiyada isu soo baxyo waaweyn ayaa ka jiray muddadaasi magaalooyinka waxaana xisbi waliba dhexda u xidha muujinta cududiisa taageero inkastoo maalmihii hore ee ololaha ay xisbiyadu isu soo baxyo iyo khudbado ku bilaabeen haddana maalmahan dambe waxaa qaarkood ay bilaabeen inay u beddelaan taageero iyo samafal ay u fidiyaan dadka danyarta iyo dadka jilicsan walow ay meelo badan iyo wakhtiyo badan xisbiyadu ololaha u galeen hab hufan haddana muddadii ay socotay ololaha doorashadu waxaa magaalooyinka qaarkood ka dhacay falal ay ciidamada boolisku ku sheegeen inay waxyeello ku yihiin hannaanka ololaha iyo guud ahaan amniga in gaadiidka ay wataan taageerayaasha xisbi ama ay ka muuqato astaan xisbi ay waxyeelayaan taageerayaasha xisbi kale iyo in taageerayaasha xisbiyadu isku dhacaan ayaa ka mid ah falaalka intii ololuu socday ka dhacay somalilan falaalkaas ayaa waxaa ka mid ahaa mid lagu dhagax tuuray guriga musharax xisbiga wadan ee magaalada hargeysa sida warbaahinta u sheegay taliyaha guud ee ciidamada booliska cabdilaahi fadal iimaan waxaanu ka warbixiyey tallaabada ay qaadeen taariikhdu markay ahayd toddobiyo labaatankii abbaaro sagaalkii saaca habeennimo kooxo dhallinyara oo gaadii wadatay ay weerareen guriga guddoomiyaha xisbiga waddani mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi shii way shiideen ciidanka biliiska markii dhacdadaas soo gaadhay wuxuu galay howlgal ballaadhan oo culus waxay gacanta ku soo dhigeen afar qof oo dadkii falkaa geystay ah iyo laba baabuur sidoo kale waxaa waalidkii keenay waan sheegaya waalidka wanaagsan wax keenay isagana hal wiil ayuu waalidkii isagana biliiska kusoo simay waxaa la hayaa shan qof iyo laba baabuur dhammaantoodna waxaanu horgeyn doonaa sharciga musharaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi ayaa ka hadlay arrintaasi waxaanu ku tilmaamay mid aan loo baahnayn islamarkaana waxa ugu baaqay taageerayaasha xisbiga kulmiye inay ka feejignaadaan ama ka fogaadaan falalka noocaasi ah haddaba ma yahay hannaanka ololaha doorashadu mid habboon waxaa weydiintaasi ka jawaabisa maariya cabdilaahi gahayr oo ka tirsan xarunta daraasaynta siyaasadda ee fadhigeedu yahay hargeysa ololuhu sidii loogu talagalay uma socdo markaynu ka eegno laba qodobba inagoo ka eegayna kow xisbiyada tartamaya ololahoodu kuma salaysna itijaaha cad oo barnaamij siyaasadoodkoodii ma raacayaan waata keentay in meelaha qaar madax dhaqameedkii si muuqata oo cad laysu adeegsaday tu labaad baa iyaduna jirta awaamirtii komishanka doorashooyinku qaranku soo saaray oo la baal maray oo weli habeenkii la yidhi yaan la ololaynin wakhtiga loo cayimay siddeedda ilaa tobanka habeennimo taana ay weli socotoon awaamirtii sidii ay ahayd aan loo fulinin geesta kale waxaa jira xeerarka doorashada madaxtooyada iyo golayaasha deegaanka oo dhigaya nidaamka codaynta ololaha iyo waxyaabaha kale ee la halmaalaha doorashada sidoo kale waxaa isna dhowaanay xisbiyadu saxiixeen xeerka anshaxa ee doorashada haddaba hannaanka ololuhu ma yahay mid waafaqsan xeerarka waxaa ka jawaabiyay guddoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka fadhigeedu yahay hargeysa guulad axmed jaamac guud ahaan ololuhu si wanaagsan buu u socdaa nabada marka si guud loo eego waana lagu hambalyeynanaa xisbiyada iyo dadka taageerayaasha laakiin waxa dhibaato badani ka imanaysaa oo u baahan in loo fiirsado in hadallada iyo khudbadaha ay jeedinayaan dadka madaxda ay mararka qaarkood yihiin kuwa ka soo horjeeda nidaamka iyo in lagu ololeynayo qaab qabaliya iyada xeer number waana diidayo footiinna diidayo in qabaa'il lagu ololeeyo lakiin markaad si guud eegtid amniga iyo nabadda uu socdo wax lagu hambalyoon karo weeye qaabku ilaa hadda u socdaa marka laga yaado dhacdooyin yaryar oo awaamirtii loo dejiyey ay baalmareen ururada bulshada rayidka ilaa bilowgiiba waxay cabasho badan ka qabeen inay soo jeedinayeen talooyin la xidhiidha in aan qabiil lagu ololaynin waa kow inaan bulshada loo kala qoqobin oo loo kala qayqaybin qaab qabyaaliya oo qabyaalad ku salaysan taasi waxay keenaysaa bulshadu inay isfahmi weydo inay kacdo caadifada iyo xasaasiyadda dadka codayayaasha dabeedna ay gaari karto heer xitaa dadka kicinayaan hadhowta maamuli karin marka waxa walaaca badan le waxa weye nidaamka qabaliyo kor u kordhay hadallada ay madaxda tartamaysaa jeedinayso oo ah kuwo xaganaya meelo ay ahayd inaan la xagxagin oo laga gudbo marka taageerayaasha markaad eegtid si fiican bay u shaqaynaya laakiin madaxdii ahayd inay ka qaangaarsanaadaan taageerayaasha ayaa qaladaad samaynaya la xidhiidha xagga hadal sharciyan ilaa hadda sharci weyn oo la jebiyey ma jiro ololayaasha marka la gelayo dadku mararka qaarkood way ishiidaan oo dhibaatooyin badan ba afrika ka dhaca marka wax weyne ma dhicin laakiin sharcigeenu si cad buu mamnuucay in qabiil lagu ololeeyo marka taasina waa wax ka soo horjeeda sharcigii u yaallay ilaa bilowgiina waa la waday ka hor ololaha nidaamka olole ee xisbiyada siyaasaddu gaar ahaan qaybta toban ee isa soo taraysa ayay bulshada qaarkeed walaac ka qabaan waxaanay u arkaan in aanay ahayn mid loo baahan yahay guddida doorashada laftooda ayaa walaacaasi la qaba dadweynaha islamarkaana ka digay waa kan guddoomiyaha guddida doorashada cabdilqaadir iimaan warsame oo ka hadlayey kulan ay la yeesheen garabyada haweenka ee xisbiyada siyaasadda dadkii layska horkeenaa waa khayra macquul kursigan ilaahay baa qoray nin buu u qoray kaasaa ku fadhiisanaya kaa ku fadhiistay inaynu ku han- hanayno oon ku hambalyayno weeyaan kuu doona ha noqdo saddexdooda laakiin halkay marayso dee hadeer waxaynu qaadan karna maaha dusheenii in lagu gorgortamo geesta kale kaltuun sheekh xasan oo iyana ah haweeneyda keliya ee ku jirta guddooda doorashada ayaa isla kulankaasi ka hadashay haddaad u fiirsataan guddoomiyeyaasha saddexda musharax mid kastaa markuu hadlayo anshi wuxuu ka hadlaa in la ilaaliyo ninna raalli kama aha in isaga sababtiisa loo dhinto ama loo dhaawacmo ama ay wax ka yimaadaan iyagoo iyagiiba aanay rabin sababta loo sameynaya maxay tahay markaa maxaa adiga ku waalay maxaa gaari kaa lulaya habeen iyo maalin aad u xiiqsan tahay cod baa laguuliya codkaaga si sharaf loo dhiibo olaluhu ma aha qayliya iyo islaaya iyo iska hor yimaada olaluhu waxa weeyaan barnaamijka xisbigaasi wata ku taageer
ololaha taageerayaashu hogaamiyaan ee hogaamiyayaasha xisbiyaduna wixii dhasha aanay intooda badani ka hadal saamayn noocmaha ayay ku yeelanaysaa hannaanka doorasho amni iyo dimuqraadiyadeed waa kan agaasimaha fulinta ee dalladda ururada aan towlig ahayn ee somalilan kana tirsan kormeerayaasha maxalliga ee doorashada maxamed maxamuud barwaani Ee, runtii ma fiicna een, aniga aniga ra'yigan waxay la tahay haddii xeerarkii la jabiyo xeerka laga gudbo dee doorashada runtii way saameynaysaa waayo waxaan- waxaa xeerosaadku wuxuu sheegayaa qaabka loo hadlayo hadallada la odhanayo hadalladu runtii inayin hadallo noocan imka lagu hadlaya aan ahayn marka runtii waxaan odhan karnaa een, aad iyo aad bay runtii muhiim u tahay in musharaxiinta ama nimanka madaxweynayaasha u taagan inay idinka waantoowaan ama iska daayaan hadallo runtii aan macno badan ku fadhiin dadkana dhibaato u keenaya dadka runtii u arkaan hadallo runtii aad u maangaabnima hadallada la isku celcelinaya ama la isku odhanaya inaan runtii ahayn kuwo audienska ama ummadda ay cod ka doonayaan u qalma ama ay cod kaga heli karaanba runtii midna aan ahayn marka runtii waxaan boorinaynaa in xeeroosaadka loo soo noqdo walow ay aragtiyo kala duwan dadku ka qabi karaan natiijadaasi haddana walaaca kuma koobno oo keliya dadweynaha hase haatee waxaa inta badan farta lagu fiiqayaa oo talada u janjeedha dhinaca hogaamiyeyaasha xisbiyada iyo musharaxiinta waa kan taliyaha guud ee ciidamada booliska cabdilaahi fadal iimaan oo fariin u diray musharaxiintu Een, waxaan sheegayaa kale oon asxaabta qaranka ka codsanana inay taageerayaashooda ku booriyaan soomaalidu waxay tidhahdaa haddaan af xumaan maxay ma xumaado hadduu afku xumaado la iscaayo oo taageerayaashu iscaayaan ama arrin qabyaaladaysan ay ka hadlaan nabadgelyada waxu dhimansa waxaa leeyahay arrinkaa iyada ah waa mamnuuc waa khalad borification weeye guuleed axmed jaamaca guddoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka ayaa qaba in sharcigu meel adeeg iska taagay haddiiba ay dhacdo in musharaxiinta iyo siyaasiyiintu ay adeegsadaan erayo xanaf leh oo keeni kara kacdoon siyaasadeed ka hor inta aan doorashada la gelin walaaca iyagu wanahayaa ugu weyn waxa weeye in hadallada la jeedinaya ay yihiin kuwo cunfile oo xasarad badani ku jirto oo aan somalilan hore looga baran oo haddii la sii wado aan u qabno inay dhibaato badan keenayso kolka ururada bulshadu waxay ku dhiirigelinayaan inay joojiyaan waana inay xusuusnaadaan madaxdu haddii hadallada ay jeedinayaan dhibaata ka timaado qaanuunka dalka u yaalla iyo ka dabadaba way keeni kartaa in lagu maxkamadeeyo marka nafahooda intay u yaabaan oo inay joojiyaan hadal keeni kara rabshad hadday jeediyaan kenya way ka dhacday maxkamadda caalamka i c c waxa lagu haystay madaxdooda inay jeediyaan hadallo doorashada ka hor keenay dadki inay faraha isula galaan dalkuna qaanuun buu leeyahy marka hadalkooda madaxa tartamaysaa dib ha ugu noqdaan sidee ayay dunidu u aragtay diyaargarowga doorashada ololaha iyo sidoo kale geedisocodka hannaanka doorasho ee somalilan maxayse tahay rajada ay qabaan waa inoo qaybta tan xigta ee taxanahan haddii alla yidhaahdo inta ka horaysase waa anigoo barkhad maxamuud kaariye ah oo idinku dhaafaya ammaana allah
waa tahay halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a gurdhow waxaad maqli doontaan qarax ka dhacay inta u dhexaysa degmooyinka balcad iyo afgooye oo raggii dhig ee la sheegay inay halkaasi ay qaraxaasi ku dhinteen sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan xubinta dooda gaaban iyo muuraha maraykanka ha yeeshee dhegaystayaal mar kale aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay xalay fiidkii deegaanka danida ay ku dhinteen ugu yaraan lix ka tirsan maleeshiyaadka ururka al-shabaab wararkaaynu helayno islamar ahaantaasina dhinaca dowladda soomaaliya aynu ka helayno ayaa sheegaya in dadka deegaanka ay sidoo kale sheegeen in qaraxaasi uu dhacay xili la dhigaya meel u dhow buundo ku taalla deegaanka danida oo u dhexaysa balcad iyo afgooye dadka deegaanka ayaa v o a u sheegay in halka qaraxuu ka dhacay ay u dhowdahay goob toddobaadkii hore uu ka dhacay qarax kale oo lala beegsaday baabuur siday khudaar ayna ku dhinteen lix qof oo ka ganacsada waxyaabaha soo saarka beeraha ee gobolkaas madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa maanta oo talaado ah dhaleeceeyey george babadobolos oo mar ahaan jiray la taliya dhinaca arrimaha dibadda oo shalay la sheegay inuu aqbalay dembiyada uu ka soo eedeeyey robert muller xeelilaalyaha qaaska ee loo xilsaaray eedeymaha la xiriira doorashooyinkii maraykanka ee sanadkii hore dhacay sanad un ka hor ayay ahayd markii uu madaxweyne donald trump ku tilmaamay george babadobolos oo ah soddon jir ka taliyo dhinaca ganacsiga shidaalka inuu yahay nin aad u wanaagsan balse twitter maanta aqalka cad laga soo daayay ayay donald trump ku sheegay in ay shakhsiyaad u yaqaanaan ninka dhallinyarada ah ee noloshiisu hooseyso oo uu caddaystay in uu beenlow yahay madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in been abuurka saxaafaddu ay buunbuunisay isagoo ula jeedo warbaahinta maraykanka qarashada uu george babadolobos qartay dembiyadii lagu soo eedeeyey ee horaantii bishan oktoobar
hogaamiyaha kuuriyada koonfureed iyo china ayaa yeelanaya wadahadallo folkafool ah toddobaadka soo socda kuwaas oo la rumaysan yahay inay soo afmeeraan xiisadda dhinaca diblomaasiyadeed ee labadaasi ka dhexaloosanayd markii sool ay rakabtay hubka difaaca gantaalada kuwa ay maraykanku farsameeyaan xafiiska madaxtooyada kuuriyada koonfureed ayaa bayaan uu maanta soo saaray ku sheegay in moon jon in iyo dhiggiisa china shi jinping ay si gaar ahaaneed isugu arki doonaan shirmadaxeedka iskaashiga dhaqaalaha ee asia pacific oo ku qabsoomi doona wadanka vietnam tobanka ilaa iyo kooiyo tobanka bisha novembar ee soo socota dalka afghanistan ayaa qof ismiidaamiyey waxa uu la egtay goob ay u xiran tahay dadka u shaqeeya wadamada shisheeye xafiisyadooda ay ku yaalaan magaalada caasimadda ee kaabuul qaraxan waxaa ku dhintay sideed qof dad tiradaas ka badanna waa ay ku dhaawacmeen sida uu sheegay wasiirka caafimaadka ee dalkaasi horaantii bishan ayay ahayd markii nin gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey uu la eegtay xero ciidan oo xoogga afghanistan ay leeyihiin oo halkaas ku dilay shan iyo toban qof dad intaa ka badanna uu ku dhaawacay sidoo kale isla toddobaadkaas ayaa masaajid ay shiiciyiintu ku cibaadaysanayeen waxaa isku qarxiyey nin oo goobtaasi ku dilay konton ruux marka laga tago qaraxa xerada askarta ee uu sheegtay ururka talibaan labada kale waxaa sheegtay isis
degeystayaaalkaad warkaas ka dhegaysanaysaan waa v o a warka ka imaanaya deegaanka dannida u dhexeeya balcad iyo afgooye ayaa waxaa la sheegayaa in maanta in xalay fiidkan iraade halkaasi ka dhacay qarax culus oo la rumaysan yahay in dadkii dhigayey ay kula qaraxday goobtaasi ay qaraxu ku sameynayeen dadka deegaanka ayaa v o a u sheegay in qaraxaasi ay ku dhinteen ugu yaraan lix qof islamar ahaantaasina waxa ay dadku intaasi ku darayaan in deegaanka qaraxu ka dhacay ay ahaayeen meel ay dhowaantan qarax kale uu markaasi ka dhacay islamar ahaantana uu ku qabsaday baabuur waday khudaar halka oo lix qof oo rayda ay ku dhinteen cabdixakiim maxamuud shirwax ayaa qaraxani ka wareystay gudoomiyaha degmada balcad qaasim cali nuur
waa mahadsan tahay b o a qaybta wax ka meeshay wax ka dhaceen waa meel udhexaysa balcad iyo afgooye oo ku aadan basra iyo meel layidhaahdo udhexaysa bariga baalow mana ahan gaari waxa qarxay waa miin ay ayaga dhigayeen ku qarxday marka sida dadka deegaanka iyo dadka meelaha ka dhow noo sheegeen ade dhimasho ilaa iyo sideed dhaawac ilaa afar baa noola sheegay miino ay dhigayeen ku qarxday marka waa xalay abaal adiga shan saac iyo xoogaay waayahay marka waa sideed dhimasho ah oo kamida kooxda al-shabaab inta dhimatay ha inta dhimatay waa sideed inta dhaawacana waa afar siday noo sheegeen labaiyo toban qof ayay wax ku gaareen laakiin xaqiiqda uun hadda lama hayo qof kor tagta ma jirto laakiin waxa uun ognahay qaraxa miinaa iyo ayaga dhigayeen inay ayaga ku qaraxday waayahay miinada xaggay dhigayeen se sababtay u dhigayeen ma la ogyahay amaba meesha rasmiga ahay dhigayeen cidda adeegsataa wallaahi hadda mee waxay waxay u dhigayaan miinada oo shacabka soomaaliyeed ay ku baabi'iyaan adiga muddo hadda laga joogo hal isbuuc ayaa miina ku qaraxday meel ka sukaysa daniga baalow ee udhexaysa balcad iyo daniga udhexaysa waxaana ku dhimatay adiga lix lix qafood oo afar dumar tahay iyoiyo laba raga baabuur gaari caasiya saarnaayeen marka miinooyinka saasay u dhigaan sidaas awgeed baa waxay u dhigayaan miinada haddana midaas mid lamid ahay dhigaayeen waa dadkan bulshada waxay aaminsan yihiin in dadka ay sirdoon ku yihiin hadda xalay waxay gubeen tuulo dhanay dab ku qabteen oo la yidhahdo baalow marka miyada waxay udhigaayeen iyo sababtay udhigaayeen waa uun ummadda soomaaliya inay ku dhibaateeyaan maahane ma ahan eh, inay hadda ayaga wax ku raadinayeen amba ayaga isku isugu talagaleen waxay udhigaayeen ummadda soomaaliyeed oo mus- oo- oo shacabka ah oo ka shaqaysto kana xamaasho inta udhexaysa afgooye balcad waa taqaana dhulka waa dhul miye oo beeraaley liin iyo cambe xilliga liintaana lagu jiraa marka hadda ciidan dowladeed oo hadda u dhaqaaqay miinadaas oo udhigayan dhahayana ma jiro marka waa jid ay dadku isticmaalaan oo ay isticmaalaan gaadiidka iyo dadka een, khudaarta iyo dhinaca een, adeegyadaasi kalaga ay u kala gooshaan marka waa marin ay dadku isticmaalaan miyaa goobtu waa marin ay dadka isticmaalaan waa wadada isku xirta balcad iyo afgooye waa xilligana waxaa lagu jiraa xilliga liinta liintana waa la ogyahay waxaa lagu qallajiyaa afgooye marka waa marin ay bulshada soomaaliyeed isticmaasho dadka qudaarleyda weliba ay aadka u isticmaalaan aroorta hore aroorta hore maraan inta aan warka ku hayna xalay markay miinada qarxiisa waxaa ku waxaa ku socday wadada gaari t m oo qudaar doonayay qudaar haafa waday beerta ka qaada beerkalena waa kasoo qaadanaya gaariga la- leerku ku qabtay qarix hadda u dhacan waa kasoo waa kasoo cararay marka degmadaan ku qabanay waa wareysanay wuxuu dhaa dad badanna way ku dhinteen qaraxaasna waa dhacay marka haddii, eh, qudaaraa doonanayo maahane dhib kale ma wadin marka da meel ciidan dowladeed degan yahana ma ahan meel dowladda isticmaashana ma ahan waa wado ay isticmaalaan dad masaakiin ah oo ganacsataa oo u- u- ilmahooda u xamaasho waayahay waxaa kalood gudoomiye tilmaantay inay een, tuulo ay dab qabadsiiyeen een, tuuladaasi yaa wax ku noqday ee, se maxay tahay tuuladu tuulada dara adiga eh, laba bil ka hore dadkii deganay ka raacdeeyeen dad lo- leeyaha deganay tuulada baaloda la yidhahda waxay udhexaysaa buulo barwaaqamee la yidhahda iyo daniga baaloda udhexaysaa Eh, waxay dab ugu qabteen markii aa dadkii wareysanay maxaa yidhi dhibka dhib hadda wax dhiba horti dadka gaara ma jiraan dadkii waa ka raacdeeyeen guryihii aqaladii iyo wareegtooyinkii u hera dadkii ay dab ku qabteen waxayna u nisbeynayan waxay leeyihiin dad dowladda jawaasiis u ahaa degan marka dadka masaakiinta inay barakiciyaan ay diyaar u yihiin maana hadda qof oo wax wax- wax ku naqatayna ma jirto qof ayaga wax ugu geysatana ma jirto marka dad masaakiin oo xoola dhaqataa oo reer miyi ay dhulka ka raacdeeyeen guryihi dabay ku qabteen waayahay een, dabcan de weerarada noocana ee kooxda al-shabaab waa qaar soo noqnoqonaya een, goobtana saa tilmaantayna waa goob een, dhinaca wax soo saarkii beeraha iyo noloshii dadku ay aada ugu xidhan tahay oo de khudaarta iyo waxyaabahaasi u kala gooshayaan ka maamul ahaan een, ma idiin muuqataa in halkaasi xanibaad ka socotay dadka caqabad kaga taagan tahay se maxaad ma ka wada hadasheen qaabkii loo waajihi lahaa wallahi waa hawshaas way jirtaa waana hoolal amni waxayna u- de- dowladda dowladda waxaa laga rabaa inay go-aan ka gaarto laakiin annaga iyo bulshada annaga ka- ka maamul ahaan bulshada waa ka wada hadalnay bulshada inay dhib- inay dhiban yihiin inoo sheegeen annagana maadaama ay bulshada dhiban tahay dowlad goboleedkeena waa waa ogeysiinay dowladda dhexna waa ogeysiinay sida dadka ay og yihiin aba eh, laga warqabane ciidan loogu talagalay inay howl galaanna waa joogaan degmada laakiin awaamirtii iyo xilligay howlgal lahayn dowladdaa laga sugaa insha allah gudoomiyaha degmada balcad qaasim cali nuur ayuu kaasi ahaa wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey waryahayaga cabdixakiin maxamuud shirwac
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan doodii gaabnayd xasan kaafi qoyste ayaa inoola diyaara
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dooda gaaban sida aynu ogsoonnahay muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa khilaaf ba'ani uu ka dhexeeyey madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda dhexe kaasoo gaaray heerkii ugu xumaa waxaana markii ugu horreysay shir ay ka wada qaybgalayaan madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe uu habeenkii xalay ahaa ka furmay magaalada muqdisho kaasoo lagu wado in labada dhinacba ay ku wada hadlaan islamarkaana ay ku xalliyaan isfaham waaga dhexdooda ka jira haddaba shirkaasi maxaa natiijo ah oo laga filanayaa inay ka soo baxaan waa mowduuca aynu ku gorfaynayno barnaamijka dooda gaaban ee maanta waxaana igala qaybgalaya danjire maxamed jaamac cali m j oo ka mid ah saraakiisha wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya iyo brofesor maxamed axmed oo isaguna ah aqoon-yahan falanqeeya arrimaha siyaasadda waxaana hadalka ku horeynaya maxamed jaamac
waa mahadsan tahay nacam waa la odhan karaa waxa weeye waxaana filaynaa insha allahu inay ka soo baxdo natiijo fiican soomaalida waxay ku maamaada aan wadahadal waan heshiino way jirtay in waxyaalo la sheegay inkastoo la buunbuuninayay in khilaaf uu ka dhexeeyo mataqaana dowladda federaalka iyo iyo dowlad goboleedyada wayna jiraan dadka baniaadamkii hadduu shaqaynayo soomaalida waxay tirahdaa carab iyo labada dan yaa isugu dhow iyaguna waa isqarinaan dadku hadday wax qabanayaan inay wax isku qabtaan waa sax ama fikradaha qaarkood laakiin boqolkiiba sagaashan iyo sagaal way ka midaysan yihiin inta dhimanna waxaa weeye hadda ayay dhammaystirayaan ee waad maqlayseen khudbooyinkii furitaanka sida ay isugu dhowaayeen iyo sida ay ahayd rajagelin fiicanna inay arrintaas u samaysay ummadda soomaaliyeed maxamed axmed adiga aragtidaada kulanka ay yeesheen madaxweynaha iyo maamul goboleedyada oo khilaafaadkii ka dhexeeyey awgeed layskugu yeedhay si dalka dhibaatooyinka iyo mucjisada ku dhacday hal dhinac looga wada jeesto een, waxba kama soo bixi karaan la'aana een, waxay sameeyeen waxay sameeyeen kulan dowlad goboleedyadu ay ku kulmeen maamul goboleedka maxaa ahayd jubbaland ayna ka soo saareen baaq wada jira oo dhinac ka wada ah maxaa ahayd ee dowladda marka taa awgeed maantana qodobadii qodobkii konton iyo afraad iyo konton iyo saddexaad unbaa yaalla meeshii in laga wada hadlo waxaan aaminsanaynaa inaan waxba ka soo baxayn waayo sababtoo ah maxay ahayd een, arrimo fara badan oo meesha yaalla awgood caqabadana iyagaa keenay oo ka hor yimid dastuurka maxamed jaamac maxaad ku salaynaysaa in shirka natiijo wax ku ool ihi ay ka soo bixi doonto waxaan u arkaa mataqaana guul inay ka soo baxayso oo aan ku sababaynaya dhowr sababood sababta koowaad ee, ragga meesha maraya in- oo ah madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda dhexe waxaa ka go'an sida ay noo sheegeen in soomaaliya ay midowdo midnimadeeda iyo dowladnimadeedan ay dib u hanato in qabkeeda ay soo celiso in dowladnimadeedu socoto dadka soomaaliyeed waxaan uga digaynaa marka oo aan leenahay waa inay bartaan dowladnimadu ma aha in eh, mataqaan hadday arkaan waxyaalo laisku khilaafsan yahay ama dood dhacaysa macnaheedu maaha in laisdiidan yahay in lais- in la doodo oo doodi timaado oo wax la iska weydiiyo waa sababta maamul goboleed loo dhisay waa sababta golayaasha loo dhiso dowladda baarlamaan hadday tahay hadday xukuumad tahay haddii- waa in la bisleeyo arrimaha soomaaliya ujeeddaduna dhammaanteed waxay ku dhammaanaysaa in soomaaliya midnimadeedii iyo xooggeedii sharafteedii iyo in ay argagixisada ka adkaato laga shaqeeyo maxamed axmed maxaa daliil ah oo bulshada ku dhagaysanaysa aada u sheegi kartaa oo ku saabsan in shirkan aanu mirodhal noqon doonin waxaa daliilu ah eh, iyagu horta dowladda dhexe ay ka mid yihiin dowladda dhexena si aad ogtihiin baa maxamed cabdillahi farmaajo hogaamiya oo dallad u ah madaxweyne u ah maamul goboleedyaduna waxa weeye inay ka dambeeyaan dowladda dhexe Eh, waxa weeye eh, shir aan dowladda dhexe shaqo ku lahayn oon cid la socotaa jirin bay jubbaland ku qabsadeen maamul goboleedka jubbaland qodobayna ka soo saareen iyada oo aad soo daliilsanaya oo sharciyaysanaya eh, safaradii sharci darrada ay ugu tageen imaaraadka oy leeyihiin waa sifo sharciya halkaa khilaafku halkaasuu ka dhasho iyagaa abuuray haddana waxay u socdaanuun intii inay sharciyaystaan Eh, niman u socda maaha xal iyo iyo wada jir golaha baarlamaanka iyo golaha aqalka sare labadaba waa ka mid maamul goboleedyadu maamul goboleedku wuxuu leeyahay a- waxaa laga soo doortay deegaan oo senatara u fadhiya senataradaa wixii dhibaato ah ee dastuurkaasi ka hadli karaa sharci uuma laha way way barbar mareen sharcigii bannaankayna ka tegeen ayo maxamed jaamac waad maqlaysaa dooddu halka ay marayso Ee, waxaa weeye marka u horeysa ee, waxaan ka hadlayaa saddex qodob uu ka hadlay ee, saaxiibkay qodobka koowaad waxaa weeye shirka ku qabsoomay kismaayo shirka ku qabsoomay kismaayo dembi maaha inay shiraan marka u horeysa maamul goboleedyadu dembi maaha inay shiraan oo ka shiraan danahooda iyo danaha ummadda soomaaliyeed oo ay xukumaan ka dhexeeya dembi waxa ah inay dowladda dhexe wax ku yeelanayaan ama midnimada soomaaliyed ay wax ku yeelaan dembi maaha inay sheegtaan waxay tabanayaan qofku ma aha dembi inuu sheegto wuxuu tabanayo dowladda soomaaliyeedna way sheegtay diyaar waxay u tahay haddaad xasuusataan bayaankii ugu horreeyey baaqii ugu horreeyey madaxweynuhu markuu qabanayay ballankan hadda la isugu imanayo wuxuu ku ballamiyey sheegay waa dareensannahay waxyaalaha aad ka cabanaysaan laakiin inaynu isu nimaanno ka wada hadalno qodobka ku xiga so- da- bini'aadanka hormaray dowladaha hormaray dadka hormaray iyo dadka dambe waxay isku khilaafsan yihiin waxaa ka mid ah hadda ay- waxay keeneen dhowr iyo toban ajendaa kale meesha dhowr iyo tobanka ajende oo qodob oo laga doodayo waxaa dhici karta qaar in marka u horeysaba laisku raaco waxaa dhici karta qaar inay noqdaan qaar ma- maalmo socda waxaa dhici karta qaar inay adkaadaan bini'aadanka hormaray waxay sameeyaan hadday shan qodob isugu yimaadaan oo ay isku raacaan labo labadii saxiixaan labadaa saddexna waxay yidhahdaan way isku soo noqonaynaa kadib bay isku soo noqdaan laakiin bini'aadanka haray oo inagu aynu ka mid nahay waxay leeyihiin shirki waa burburay war shirkii ma burburin waxaa la isku raacay laba qodob saddexna waa inoo hartay wey waa marka waxaan rajaynayaa qodobada la wada keenay dhammaantood waxaan rajaynayaa horta in laisku wada raaci doono sida uu sheegay maxamed jaamac miyaanay macquul ahayn in ugu yaraan arrimaha la isku hayo qaarkood la isku fahmo oo madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ay meel isugu yimaadaan hadda sida saaxiibkay uu ka dhawaajiyay danjiruhu ee haddaan kuu sheego waxa weeye een, arrintan ah maxay ahayday maamul goboleedyadu waxay ka wey waxay ku midaysan yihiin hadda uu ka hadlayay ee, saaxiibkay maaha waxay nimankani diidan yihiin horta asalkaba in laga hadlo ma garanaysaa arrinta dastuurka waxay ku leeyihiin dastuurkaasi lagama hadli karo annaga oon ma garanaysaa aan goobjoog ahayn taasina waa arrin qalada waxayna qalad ku tahay nimankani waxay eh, labada aqal bay ku jiraanoo waxaa hadda eh, sinatarada maxay ahayd eh, aqalka sare sheegtay taas.
mayma aqalka sare waa inuu wixii khilaafaadee dowladda dhexe iyaga u xil saaran inay u gudbiyaan dowladda dhexe oo yidhaahaan ka daaya qodobadaas inay aqalka sarena ka dulboodaan maamu- eh, maxay ahayd, eh, golihii sharci dejintana ka dulboodaanoy wasiirka arrimaha gudaha oon ogeyna ay maamul goboleedka jubbaland shir ku qabtaan intuba waa sharci daro sida khayraadka haddaan aado sida haddama shirkadaha shisheeye ee dalka heshiisyada la gelaya xaq uuma laha inay la galaan inay la galaan oy kontraad la galaan dheel wax sharci oo siinaya ma jiro qodobkaasina waa faashil waa qodobada heshiiska jebinaya aan lagu heshiinayn laguna kala tegayo ummadda soomaaliyeed ee ee aqoonta aan aqoonta badan lahayna waa og yihiin inay dembi ku jiraan ugu dambayntii xalku muxuu yahay haddaan ku horeeyo maxamed jaamac halku waxaa weeye in la wada hadlo si buuxda oo hufan oo aan turxaan lahayn loo wada hadlo Qo- dhinac walba waxa uu qabo inuu sheego inuu ku sheego sharciga waxaa qoran dastuurka in la ixtiraamo Is- isaga ayaa ayna ka dhexeeya in la ixtiraamo isagoo hadduu madaxweyne federaal yahayna dastuur buu ku yahay hadduu yahay mid goboleedna dastuur buu ku yahay dastuurka inuusan ka tallaabin in la ilaaliyo midnimada iyo wadajirka soomaalida in la- la- la- la- la- la sameeyo yani lala wada dagaal wadajira lala galo argagixisada oo dalka soomaaliya in soomaaliya dadka soomaaliyeed la soo celiyo sharaftoodii iyo karaamadoodii iyo qabkoodii walaaltinimadoodii wadajirkoodii waxaana lagu soo celin karaa idinka madaxda ah oo maanta wada fadhiya inaad wada hadashaan hoos wada hadashaan ee, ka heshiisaan waan ogahay waa hubaaba inaad ka heshiinaysaan laga heshiiyo waxyaalaha jira qolo wale waxay doonta ha sheeg laakiin marka u dambaysa waxaa la isugu biyo meel gudan bay isugu yimaadaan waxaa la isugu manaya waxa saxa ah oo runta ah maxamed axmed dhinacaaga maxaad xalka u aragtaa si guul looga gaaro shirka u socda madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe waxaa xalku ku jiraa nimankan sheeganaya madaxweyne goboleedyada inay raacaan talada madaxweynuhu uu soo jeediyey ee gacmo wadajir bay wax ku gooyaan ee hadday xag ciidamo noqoto iyo xag dhaqaale iyo xag nafeedba ay noqoto inaynu dagaal jihaada oo aynu la gallo aynu inta nool ku badbaadinayno in sidaasunbuu xalka soomaaliyeed noqonaya ee taasunbaana xal lagu gaari karaa intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka dooda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galeen danjire maxamed jaamac cali iyo brofesor maxamed axmed tan iyo intaynu mar kale barnaamij noocan oo kale aynu ku kulmi doonno waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiise leh
aad buu mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa dooddaasi gaaban idinla socodsiinayay halkaadna ka dhagaysanayseen waa v o a markan ku soo dhowaada barnaamijkii umuuraha maraykanka maxamed cabdi xasan sandheer ayaa la diyaara
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka baadhistii dacwad ogaha gaarka ah ee ku saabsanayd inay wax isla maleegeen ololihii doorashada donald trump iyo dowladda ruushku ayaa waddo cusub qaaday isniintii shalay ayaa dacwad dembiilanimo lagu soo oogay saddex ka mid a dadkii la shaqaynayay ololihii murashax donald trump ka hor intiiunu madaxweynaha noqon haddaba waa aya ragga dacwadda lagu soo oogay maxaase loo haystaa waa kan garyaqaan cabdiwaaxid cabdulaahi warsame oo ka howlgala xafiiska xeer ilaalinta magaalada columbus gobolka ohio ee dalka maraykanka Eh, horta saddex nin baa eh, indictment wax la yidhaaho waa eedeyn eedeyn sharci lagu sameeyey oo eh, mid la yidhaaha paul manafort iyo eh, rick gages iyo nin george badobolos marka waxyaabaha lagu eedeeyey way kala duwanayeen adigu paul manafort iyo rick waxaa lagu eedeeyey tax evasion wax la yidhaaha canshuur eh, oo ay bixin waayeen iyo money laundering lacagaha ay qarsadeen oo meelo kale ka geysteen oo la tuunsan yahay lacagahaasuna inay ka yimaadeen markii hore Eh, wakiil ay u ahaayeen danaha ukraine oo waktigii intaan ruushku weerarin eh, madaxweynihii dalkaas uu xiriir ayaga la lahaayo oo u kambeyn garan jiray dalka eh, lobin ay uga ahaayeen halkan sida muuqata saddexda nin ka keliya ee ilaa iyo hadda ay arrintiisu sida cad ruushka ula xidhiirtaa waa george papadopoulos sida uu sharxaya garyaqaan amiin haaruun oo ka howlgala gobolka minnesota
george papadopoulos isaga waxaa lagu soo eedeeyey in uu inuu sarkaal maraykana been u sheegay wakti la weydiiyey isagoo macnaha dhaarsan oo la dhaariyey in waxaa la weydiiyey in uu wax xiriir la lahaa saraakiil ka tirsan dowladdaasi ruushka markaas oo uu yidhi wax xiriir lamaan lahayn intii aan ka shaqaynayey ololahan taasoo gadaal uu ka qirtay inay ahayd been haddana wuxuu kula heshiiyey dowladda in uu waxaa lo wuxuu ogyahay inuu u sheegi doono makhraatina uu uga noqon doono macluumaadka kale uu ka hayo dadka kale ee arrimahaasi ku shaqada yeelan kara haddaba markii warkan culusi soo baxay sidee ayuu aqalka cadi uga falceliyey madaxweynaha maraykanka donald trump wuxuu soo saaray twitter buu kusoo qoray maaragtay fariin gaaban taas ood moodo inuu iskaga fogeynayo dadkan maaragtay dacwada lagu soo oogay isagoo dhahaya maaragtay intii waxaad moodaa paul manafort arrimahan lagu eedeynayo waxay dhaceen intii uu ka mid noqday campaignkaygii ka hor ayay dhaceen ayuu leeyahay sidoo kale gabadha maaragtay afhayeenka aqalka cad sidoo kale inta badan waxay ku nuxusanaysa kusoo celcelinaysay in maaragtay intii ay ku jireen dadkan ay ka shaqaynayeen campaignka madaxweynaha aysan midkoodna ka qayb qaadanin waxyaalaha lagu soo eedeeyey waxay kaloo ay samaynaysay inay yaraynaysay saamayntii ay ku lahaayeen campaignka madaxweynaha inkastoo aqalka cad uu hoos u dhigaya arrintan cusub ee soo korodhay haddana khubarada dhinaca sharciga ayaa qaba in arrintan ay wereerin doonto aqalka cad waatan great van sestran oo sharciga baratay But make no mistake about it, this is a huge distraction, and we have no idea where that's going to lead. This could be this this plea with Papadopoulos on ha ku khaldamin waa arbushaad weyn mana garanayno meesha ay gaadhi doonto qirashadan uu babadhaabala sameeyey shantii bisha oktoobar waxaa laga yaabaa inay tii ugu dambaysay tahay amaba inay bilow u tahay kuwo kale oo badan oo ka daba yimaada ma garanayno ayay tidhi haddaba marka la eega arrintan ku soo cusboonaatay aqalka cad iyo xisbiga talada hayee jamhuuriga sidee ayaa madaxda xisbigaasi ay ilaa iyo hadda uga hadleen arrintan soo kordhay mar kale garyaqaan cabdiwaaxid cabdulaahi warsame
siyaabo kala duwan bay uga hadleen oo ah inaysan saameyn badan ku yeelan doonin shuruucda hadda hortaalla baarlamaanka oo habeynta canshuuraha habeynta caafimaadka iyo habeynta immigrationka welwal badan kama qabnay dhehen laakiin waxaad moodaa labada qolaba democratka iyo republicankuba inay isku raacsan yihiin inaan faragelin lagu samaynin hawsha uu wado muller oo special councilka ninka ah counseling councilka ah oo inaan inaan madaxweynuhu ama uusa fire garayn una shaqada ka cayrin ama early bardon samayn wax la yidhaaho oo inuusan cafin dadkan ayadoo procedurkii iyo hawshii socota hanaankii baaritaanku uu socdo marka labaduba way ka midaysan yihiin baad moodaa si loo gaaro yani cadaaladda dhabta ah ee dalku u baahan yahay oo iyo welwel xoogaa ka muuqda mid term yani waxaa lagu jiraa xilligii doorashada ayaa soo dhow marka dad badan oo republican ha culeyska qaba inay saameyn doonto yani dacwadan doorashadooda soo noqoshadooda
dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraynkoon maanta kaga hadalnay saddex ka mid a dadkii ka shaqaynaya ololaha donald trump intii uu tartanka ku jiray ayaa maxkamad federaalihi ay dacwad ku soo hogtay intaynu barnaamij kan oo kale ah mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaysan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo inala socodsiinaya inoona soo diyaariyey barnaamijka amuuraha maraykanka dhegaystayaal halkaaad kala socotaanna waa v o a haatanna waa dhankii heesaha ku soo dhowaada midilaaco iyo codkii macaana cabdifataax yare iyo ikraan caraale
Hola, hey.
tahay heesaasi mililo fanaanka cabdifataax yare iyo ikraan caraale waxay gunaanad wahayd baahinteennii fiidnimo anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo jaamac buulle jaamac ayaa idinla socodsiinaya dhegaystayaal dhammaantay isku duuban tan iyo kulan dambe waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo